habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa si toos ah magaalada washington waa fiidnimo jimco ah bisha juulaay ee sannadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa sagaal waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caweyska v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo aynu ku falanqayn doonno suurtagalnimada in soomaaliya ay doorashadu uga qabsoonto muddada loo qabtay ee ilaa bisha oktoobar
runtii doorashada hadda sida muuqata guddigii way isdoorteen guddooni ayay samaysteen ilaa haatan kolle meel fiican ay maraysaa laakiin waxaa muuqanaysa inaan wakhtigii loogu talagalay aysan waxba ku qabsoomi karin madaxweyne farmaajo wakhtigiisii iyo doorashadiisii afartii sano iyo afartii bilood iyo sagaal labaatanka cash uu la wadaaga xashiid shalay ayay ku ekeed laakiin haddaan isweydiinaynaa goormay dhici doontaa ma saddex bilood kale ku darsan doona ma afar bilood kale ku darsan doona ma lix bilood ku darsan doona wixii farsamo ahayd oo dhan waxa hadda laga haya waxa weeye un doorashada guddiga ee heer federaal
waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka shabakadda cilmi baarista iyo waxbarashada soomaalida oo ay ka qayb galeen saddex iyo labaatan jaamacadood iyo macadka heritage oo lagu qabtay magaalada jigjiga waraysi aan la yeelannay la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha soomaaliya ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunida ku saabsan ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida taalibaan ayaa jimcaha maanta ah sheegtay inay la wareegtay siddeetan iyo shan boqolkiiba dhulka afghanistan kadib markii ay qabsatay deegaanada xuduudda la leh dalalka iiraan iyo turkmenistan kooxda ayaa waxa ay dagaal xoogan tan iyo markii ciidamada maraykanku ay bilaabeen inay si dhammaystiran uga baxaan dalkaasi waday saacado kadib markii madaxweynaha maraykanka joe biden uu soo saaray bayaan uu ku difaacayo go-aanka ciidamada dalkaasi looga soo saarayo ayay taalibaan sheegtay in xoogageedu ay la wareegeen laba goobood oo muhiim ah oo ku yaala xuduudka dhanka galbeed ee dalkaasi taasi oo gacanteeda gelinaysa dhul ka soo bilowda xuduudda iiraan ilaa xuduudka dhanka shiinaha wafdi ka tirsan taalibaan oo ku sugan magaalada moscow ayaa sheegay in taalibaan ay maamusho ilaa laba boqol iyo konton degmo oo ka mid ah saddex boqol sagaashan iyo sideedka degmo ee dalkaasi sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin dowladduna ay doodgelisay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda afghanistan taariikh aryaan ayaa sheegay inay socdaan dadaallo lagu doonayo in xoogaga taalibaan looga eriyo goobaha ay qabsadeen madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa jimcaha maanta ah sheegay in turki iyo maraykanku ay isku raaceen in garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul ay ciidamada amnigu ciidamada amniga ee turkigu ay ammaankiisa la wareegaan marka ciidamada maraykanku ay dalkaasi ka wada baxaan turkiga ayaa ballan qaaday in ciidamadiisu ay ilaalin doonaan amniga garoonka kadib markaay bisha dambe ciidamada maraykanku ka baxaan dalkaasi tallaabadaasi oo lagu qeexay mid tusaale u ah xiriirka hagaagay ee u dhexeeya ankara iyo washington erdogan ayaa sheegay in qorshaha ay khamiistii ka doodeen wasiirada difaaca ee turkiga iyo maraykanka isagoo intaa raaciyey in intii ay socdeen wadahadallada lala galay maraykanka iyo neto lagu go'aamiyey baaxadda howlgalka waxaan aqbali doonno iyo waxa aynan aqbali doonin ayuu yidri wadaxaajoodka xulafada neto ayaa sii adkeeyey faahfaahinta howlgalka turkiga ee mustaqbalka waxaana wafdi maraykan ah oo bishii hore booqasho ku tegay turkiga iyadoo dhowr mar ay wadahadal dhanka taleefonka ah yeesheen wasiirka gaashaandhigga turkiga hulusi akar iyo xogayaha difaaca maraykanka loydaston gegada diyuuradaha ee magaalada kaabul ayaa ah marinka ugu weyn ay ka baxaan diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo shaqaalaha gargaarka waxaana jira walaac ah in marka uu maraykanku ka baxo dalkaasi ay uu garoonkaasi gacanta u galo kooxda taalibaan iyadoo taasina ay neto ku qasbayso inay hesho xal deg deg a ugu dambeynna senegal iyo midooda yurub iyo maraykanka iyo sidoo kale dhowr dal oo reer yurub ah ayaa jimcaha maanta ah ku kala saxiixday magaalada dakaar ee caasimada dalkaasi heshiis lagu maalgelinayo in tallaalka covid sagaal iyo toban lagu sameeyo dalkan ku yaala galbeedka qaaradda afrika tallaabadan ayaa imanaysa xilli ay jirto yaraanta tallaalada iyo muujada saddexaad ee coronavirus oo kusii faafaysa afrika sagaashan iyo sagaal boqolkiiba tallaalada laga isticmaalo afrika ayaa ah kuwa la keeno qaaradda sida ay sheegayso warbixin ay soo wada saareen senegal iyo midooda reer yurub heshiiskan lagu dhaqaajin doono waa heshiiskan ayaa lagu dhaqaajin doonaa in tallaalka lagu soo saaro macadka basteur ee dalkaasi magaaladiisa dakar taasi oo yareyn doonta ku tiirsanaanta tallaalka dibadda laga keeno dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee tunisia ayaa sheegtay in nidaamka caafimaadka ee dalkaasi uu burburay culayska covid awgii wasaaradda ayaa ku tilmaantay musiibo saameynta coronavirus oo ku yeesha dalkaasi cisbitaalada ku yaala wadankan ku yaala waqooyiga afrika ayaa arkay ayaa waxaa lagu arkay bukaano aad u tiro badan oo ku soo qulqulaya labadii toddobaad ee lasoo dhaafay halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington aynu ku horeyno jigjiga waxaa maanta magaalada jigjiga lagu soo gebagabeeyey shirka shabakada cilmi baarista iyo waxbarashada soomaalida oo ay ka qayb galeen saddex iyo labaatan jaamacadood iyo machadka heritage warbixintanna waxaa noo soo diray maxamed cabdiraxmaan barashada tacliinta sare ayaa ah mid tayadeedu hoosayso taasi waxay keentay in ay yaraadaan daraasadaha iyo cilmibaahisyada ay sameeyaan dadka ka soo baxa macadyada iyo xarumaha tacliinta sare haddaba shabakadda cilmibaarista iyo waxbarashada soomaalida oo ay ku buhoobeen saddex iyo labaatan jaamacadood oo ay soomaali leedahay iyo macadka heritage ayaa waxaa caasimada deegaanka iyo magaalada jigjiga ugu soo gabagoobay shir muddo afar beri uga socday injineer cabdulaahi biixi waa agaasimaha shabakadda cilmibaarista iyo waxbarashada soomaalida ee afka qalad loo soo gaabiyo soomaali ren oo ka qayb galay kulan muddo afar maalmooda uga socday jigjiga ayaa idaacadda v o a uga warbixiyey waxyaabaha xoogga lagu saaray kulankan sanadkan iyo waxqabadkooda tayaynta waxbarashada waxauna yidhi soomaali ren waxaa la aasaasay labadii kun iyo sideedii waxaa lagu aasaasay markii u horreysay lix jaamacadood haddana waxay sii maraysaa ilaa iyo afar iyo labaatan jaamacadahaas waxay isku yimaadeen inay wax wada qabsadaan tayadii waxbarashada la hormariyo waxaan ka tegey ururku jaamacadaha keliya ma adeego waxaa la shaqeeya oo ka tirsan xubnaha hay-adaha cilmi baarista ilaa iyo hadda waxaan leenahay oo xubin naga ah machadka heritage oo machadka keliya ee cilmi baarista ee somaliren ka tirsan ah ururka somaliren jihadiisa koowaad iyo foxkiisa waxaa weeye tayeynta jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista iyadoo laga faa'iideysanayo teknolojiyadda somaliren markii la aasaasay ilaa iyo hadda inta badan xoogga waxay saaraysay dhinaca horumarinta teknolojiyadda jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista howlo kala duwan oo dhinaca cilmibaarista iyo tababarada researcherska ama cilmibaarayaashana waa ay ka shaqeysaa horta shirkan waa sanadle sanad walbana marba meeshii munaasaba nagu noqotaan ku qabanaa anagoo isleh madaxdii jaamacadaha kasoo yara saaray environmentka horey ku jireen sanadkan waxaan diiradda saareynay tayeynta jaamacadaha gaar ahaan sida ayla xiriirto dhinaca aqoonsiga oo beryahan dambe jaamacadihii aqoonsigoodii doodo badan ayaa ka socday waxaan iska wareysanaynay dhinaca jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista waxaa kaga aadan sidii loo horumarin lahaa aqoonsiga sidii loo horumarin lahaa tayeynta jaamacadaha meeshan waxyaabaha kasoo baxay oo runtii sanadkan aan isleenahay kuwii hore waa ka duwan yihiin waxaa weeye waxaa la qabtay university leaders retreat programkii oo markii ugu horreysay ah oo aan rabno sanad walba in diiradda lagu saaro marka bahda tacliinta sare arrimaha hortaagan ay u baahan yihiin inay wax ka qabtaan ama horumariyaan sanadkan maadaama dhinaca aqoonsiga jaamacadaha xooga la saarayey waxaa meesha ka soo baxay in jaamacadaha laftoodu ay la yimaadaan barnaamij ay ku tayeynayaan jaamacadahooda oo tartan ama qiimeyn sanadlaha la samayn doono sanad walbana abaalmarin lagu siin doono gudaheenna macadka heritage oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii tirsiga taariikhda reer yurub waxa uu qeyb ka yahay shabakadda cilmibaarista iyo waxbarashada soomaalida mursal maxamuud saney waa guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage waxa aana weydiiyey waxyaabaha uu macadku qabtay muddadii uu jiray sagaalkii sana hadda uu soo jiray wax badan ayaa u qabsoomo oo ah dhanka cilmi baarista waxa ugu weyn isleenahay maanta waa la gaarayna waxaa waaye oo aan soo saarnay oo ah cilmi baaristii ugu dambeysay oo labadii kun iyo labaatankii aan sii dayno oo ahayd human capital development tabta karaanka bini aadanka looga faa'ido sida dadka bini aadanka loo tayeeyo ayay iyadoo waxbarasho cilmi baaris socotay laba sano ku dhowaad oo macad heritage iyo jaamacadda city ay wada qabteen oo ay maalgeliyeen hay-adda ssf ayuu ahaa cilmi baaris aan ku suubinay dadka soomaalida ah oo ku dhaqan soomaaliya sidii ay xaaladooda tahay waxbarasho xaaladooda caafimaad xaaladooda shaqo wax soo saarka beeraha kallumaysiga khayraadka badda intaas waxbarashada aan ka suubin wixii ka soo baxay ayaa waxaan mar kasta aan u aragnay inay tahay waxa ugu muhiimsan uu macadka qabtay kasakow dhinaca daraasaadka waxa uu macadka heritage ka shaqeeyaa arrimaha siyaasadda iyo dibudhiska soomaaliya sida uu sheegayo mursal maxamuud saney oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage sidaadaba siyaasadda waa waxa aan annaga baarista ka suubinno wixii ka soo baxna markaas waxaan usoo bandhignaa dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ay qushayso marka daladhiska soomaaliya wuxuu u qaybsamaa dhowr qayb qaybna waa qaybta ah beace building qaybta dhahaan oo nabadeynta qaybta kalena waxa institution building oo ah sida hay-adaha loo dhisi lahaa intaba qayb weyn aan ka qaadan waxaanan ka soo saarnay daraasado badan oo ay ugu dambeysay tii hadda ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha fursadaha uu haysto uga faa'iidaysan karo sida doorasho loo qaban lahaa doorashadoo kale oo ah arrinta ugu muhiimsan markii la fiiriyo dimuqraadiyadeynta dalka waxaan ka suubinay dhowr daraasadood daraasad iyo laba kun iyo sagaalki tobanka aan sii dayno laba sana ku dhawaad socotay constitutionka waxaan ka suubinay laba daraasadood federalismka waxaan ka suubinay laba daraasadood iyo warbixin kooban iyo waxaabi aan soo saari jirno u badnaa daraasad iyo warbixin kooban oo ah research paper iyo policy brief hadda waxaan kusoo darnay marka waxa markaas taagan oo aanan laga gaarsiin karin in cilmi baaris lagu suubiyo ama policy brief oo cilmi baaris kooban lagu suubiyo oo aan kusoo kordhinay hadda commentary la yidhaahdo faallo faallooyin badan ayaan ka diyaarinay sidii doorashada waqtigii ay dhammaanayay dowladda mandated waqtigu dhammaanayay waqti xiliyeedkeed oo la doortay oo sharciga markuu dhammaanayay waxaan ka soo saarnay warbixin waxaa ku xigtay markii karayska u dhaca warbixin aan ka soo saarnay siyaasadeed marka taas ay oo kabaysa markaas wax markasta in laga hadlo ayaan siyaasadda soomaliya uga hadalnay marka intaan soo saarnay oo afartan iyo laba daraasadood iyo iyo policy briefs intooda badanna siyaasadda ayay ka hadlayeen oo ah in siyaasadda soomaaliya meesha ay markaas taagan tahay wixii in lasoo maray iyadoo la milicsanayo meesha la aadi meesha la aadi doono la iftiimiyo si kastaba ha ahaatee shirkan sanadlaha ah oo afartii maalmood ee ugu dambeysay ka socday oo afartii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalada jigjiga ayaa la iskula qaatay qodobo ay ka mid ahaayeen in la xoojiyo cilmi baarista lana soo saaro arday tayadooda ay sarrayso islamarkaana laga faa'iidaysto isticmaalka teknolojiyadda maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
xukuumadda soomaaliya ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ballan qaaday wax ka qabashada baahiyaha haysta ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada kismaayo kuwaasi oo ay saameeyeen khilaafyadii siyaasadeed ee u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland kadib kulan ra-iisul wasaaruhu uu la qaatay saraakiisha ciidamada ee gobolkaasi faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad
waa cutubyo ka tirsan ciidamada guutada kow iyo tobnaad taliska afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka waxa ay ku sugan yihiin duleedka magaalada kismaayo halkaasoo ay ku leeyihiin taliska ugu weyn ee ciidamada dhowr jeeroo hore ayay fuliyeen howlgallo ka dhanna al-shabaab balse waxaa saamaynta ugu badan ku yeeshay khilaafaadadii siyaasadeed ee u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland kuwaas oo muddadii saddexda sano ahayd aanu helin xuquuqdii ay lahaayeen ciidamada waxaase booqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan taliska afartan saddexaad ee magaalada kismaayo waxaana uu warbixin ka dhagaystay dhammaanba saraakiisha ciidamada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ku weheliyey booqashada iyo kulanka ra-iisul wasaare rooble ayaa ka hadlay baahiyaha iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ay soo mareen ciidanka xoogga dalka guutada koob iyo tobnaad ee taliska afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka dhibaatada jirtana waxaa weeye mudane ra-iisul wasaare siyaasaddu amniga ma gasho ciidankuna siyaasad ma galaan cabashada iyo tabashada waxaan u malaynayaa shan taliyo xoogga dalka soomaaliyeed baan anigu rekomendation uga galay iyo madaxweyneyaalba inay dallacaadday leeyihiin iyo xuquuqday leeyihiin ay helaan waxaa layidhi qaarkood dablayaal baa tihiin saraakiishan hadda waa intii qamaamiirta ahayd ee duqowday soddon sanaan gaashaan la sar ahaa buu leeyahay waa raggii ilaa xuduudka nagala soo bilaabay dagaalka ee markii dambe kamaanga ku xarooday kulli saraakiishan waa saraakiishii hore garaadahana waa kuway wadatay sayr jito gacanteedu dallacaadda halkanna way ka yara xidxiran tahay lama qorto waana runtii oo rasaastii iyo riboodkan oo dhan waan ku siiyey saakan golaha wasiirada horteeda kaasi xalay baan kuu sheegay ciidankan moralkiisa yaanla jebin amisom ma raacdo mar lama daba gasho meesha eebisiyada faraha badaan tuulooyinka iyo qabailada dhexdooda laysku laynayo baabuurtaa qamaamirkii halkaa farfadhida iyo cabdibilayaashan iska fadhiista iyo intan danabo yaa maanta wax gaadidii meesha yaala lix iyo toban baabuur bay baabuurta cabdibilayaasha loo keenay weligoodba maxaa maanta ka fayo waa lix iyo tobankaas hal baabuuroo ka dambeeyena lama keenin hal baabuuroo ka horreeyena lama keenin duruuftay ka hadlayaan waa wax dhaba dalacaad ma jirto oo ogaansho ma jirto oo qaar badan oo ka mid a hadda xuquuqdii mushaharka xataa way ka maqan tahay waxaan rajaynayaa inaad riboodtaba dhaba kala tegi doonto iyadoo wasiiradaadin ay goobjoog ka yihiin mudane ra-iisul wasaare waa dhallinyaro soomaaliyeed maalin walba dhaawacooda iyo dhimashadoodaa taagan haddii ay kii dhintayna waxba xuquuq loo waayo kii dhaawac ahaana wax dhaya la waayo kii howlgelayana uu gaadiid waayo maalin walbana ay arkaan turkiga wuxuu keenay ebisiyo qatar baa keentay talyaanigaa keenay habarkuuley baa la siiyey heelega ka baxday mooralka ciidanku intee in laegbu hoos u dhacaya ha la ilaaliyo ciidanka iyo wiilasha iyo gabdhahaas mooralkooda waxaan dawlad ku nahay waa iyaga amisoomna dawlad kuma nihin ciidan kale oo nacaawiyana dawlad kuma nihin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday in ay wax ka qaban doonaan baahiyaha haysta dhammaanba talisyada ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada kismaayo gaar ahaana guutada koobiy tobnaad ee ka tirsan taliska afartan iseddexaad runtii sababahan u imid jubbaland magaaladiisa kismaayo waxay tahay oo qayb ay ka tahay inaan idin arko indheyga aan ku arko xaaladda aad ku nooshihiin duruufta aad ku nooshihiin inaan dhegaysto cabashadiinna inaan dhegaysto tabashadiinna alxamdulilah maanta indheygaan wax kasta ku arkaya madaxweyne axmed islaanna waa ka dhegaystay xalay hadday ahaan lahayd iyo saakaba hadday ahaan lahayd golaha wasiirada runtii waan garan karayaa dadkaan ku jiifno cidda aan ku jiifno waa idinka hurdo nagama soo dhacayso idinkoo oo aanna ilaalinayn runtaa idiin sheegayaa idinkaan idinku jiifnaa idinkaa uu dalka idinku taagan yahay haddii wax dhib ah ama cabasho ama tabasho ay horu dhaceen diyaar ayaan u ahay ka ra-iisul wasaare ahaan waxaan soo watay wasiirkayga gaashaandhigga insha allah waa xallinaynaa waan qoranayaa waan dukumenti garaynayaa dibaan ugu noqonayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed waana xallinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah igu tashta iguna seexda saasaan iskuognahay waa hadal badan iima bannaano intii dhib ah indheygaan ku arkay insha allah waa idin garab taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tan iyo markii ay dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland uu soo kala dhex galay khilaafka siyaasadeed waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen dhammaanba mashaariicdii ka socday gobolka iyo sidoo kale arrimaha ciidamada balse ra-iisul wasaare roble ayaa haatan looga fadhiyaa inuu wax ka qabto dhammaanba arrimahaasi si looga miro dhaliyo heshiisyadii la gaaray aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
maalintii shalay diyaarad siday la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha soomaaliya cabdi cali raage ayaa laga soo celiyey magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland raage ayaa sheegay inuu waday olole dhinaca doorashada ah oo la xidhiidha kursiga uu musharax u ahaa ee ka tirsan baarlamaanka soomaaliya hase haatee bileyska magaalada waa bilayska jubbaland ayaa sheegay inuu waday abaabul hub sharci darro ah lagu gelinayay magaalada islamarkaana uu qalqal ku hayay amniga guud ee jubbaland sidaasna ay uga hortageen cabdi cali raage oo hadda ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa uu ku saabsanaa socdaalkiisa iyo inuu abaabul amni oo ka dhanah jubbaland ka waday magaalada kismaayo
qorshahan meesha u tegay wuxuu ahaa waad ogtahay xilli doorashaa lagu jiraa qabanqaabadii iyo diyaargarowgii doorashaduna waa gabagabo marka ujeedada safarkaygu wuxuu ahaa inaan u tago inaan ololeeyo inaan la kulmo beesha kursiga iskale oo aan jeclahay aan jeclaa inaan kala kulmo sidii doorashadayda ay maaragtay saameyn u yeelan lahayd laakiin booliska jubbaland oo hadlay waxay kugu eedeeyeen in magaalada abaabul aad ka waday oo hub sharci daraa la soo gelinaya halisna aad ku ahayd nabadgelyada magaalada kismaayo taas maxaad uga jawaabaysaa wallahi horta waa waa waa hadal fulaynimo ah oo runtii lala yaabo oo lagu qoslo waxaana kuu xaqiijinaya aniga backgrounddigayga waa la yaqaanaa nin arrimaha amniga ama security-ga shaqo kula ma ahayn marka arrintaas waxba kama jiraan salya raad ma laha aniguna jubbaland oo anigu aan ahaa dadkii founderska ahaa ama wax ka soo dhisay burburinteeda iyo maxaanku idhaahdaa dimaddaabyadeeda marnaba nin qeyb ka noqonaya maaragtay ma aanan ahayn marka warkaas waxba kama jiraan maaha markii ugu horeysay oo magaalada kismaayo qof siyaasi ah laga soo saaro ama laga celiyo isagoo ka degaya intii adigabaad maamulka jubbaland la shaqaynaysa arrimahani way dhaceen dadka qaar waxay leeyihiin cabdi cali raage wixii ku dhacay xilligii uu maamulku ka shaqaynayana horey way u jireen wax hadarana kama keenin marka maanta ayuu qudhiisa xaqiiqada la kulmay intii aad magaalada joogtay oo aad jubbaland ka tirsanayd falal dhacayay oo noocaanaha jir maxaad uga hadli weysay wallaahi horta aniga natureka shaqadaydu ma ahayn nin siyaasi ah oo si babliga bar walba u hadli karin ma aanan ahayn waxyaabaha i xanibayey ama ixadidayey oo aanan kaga bogan karin wixii markii aan aaminsanaa si public ah waxay ahayd anigu advisor baan ahaa maadaaman advisor ahaana advicekayga ama taladayda mar walba waxay ahayd mid ama aan qoraal isaga si shaqsiya ugu gudbinaya ama si fisicala intaan ula kulmo wixii markaa ra'yi ahaan ii muuqda aan maarata ugu sheegayay runtiina waxyaabaha hadda laga hadlayo oo marar badan lagu soo celcelinayo way jirtaa way dhacday marar badan maxaan ku dhahdaa wixii aniga markaa igaga aadanaana taladeeda waa ka geystay aniguna markii aan taladaydii ay shaqayn weyday wixiina uu noqday wax joogtaa waxaan go-aansaday inaan waxa ugu haboonan samayn kara inay tahay inaan markaas anigu aan shaqsiyan aan meeshii ka tago oo aan iska iskaga casilo oo iska ka tago waxa keliya ii furnaana intaas unbay unbay ahayd hadda ugu dambeyn marka go-aankaadii ahaa inaad kismaayo iska sharaxdo oo kursigii aad raadinaysa aad sii aado maxaa talaayood ka qaadatay soclintaada kadib wallaahi dee talada horta waxay u taallaa dadka soomaaliyeed wax aniga hadda keliga ii yaalla maba aha waxay noqon doontaa across the board cid walibana maxaan ku dhahdaa way way way ku dhici doontaa way saamayn doontaa maraan hadda ahayn oo sida wax looga qabtaana ay adkaan doontaa ayaa qayladu iyo maaratay yeeri doontaa marka anigu kolley kama quusan doono inaan kursigii beeshayda inaan u tartamo kama quusan doono laakiin hadde nin hadda hubaysan oo ciidamo intuu meesha maaratay geeyo axmed iska celinayo xabad ku ridaya maaratay mayhi waxaan u marayaa hab maaragtay nabadgelyoah oo peacefulaan u mari doonaa waana hadday dee maxaan ku dhahda noqoto inaanan meeshii tegi karinna dabcan oo maaragtay ii suuroobi weydana wixii kale ee markaas aan arrintaas kaga bogan karo oo maaragtay channels oo ii furan baan maxaan ku idhaahdaa qaadan doonaa sida hadda waxaad ogtahay guddiga xalinta khilaafaadka jira dabcan hadda maxaan ku idhahdaa structurekoodii iyo maamulkoodii waa dhisteen waxaanan isleeyahay waa platformka ugu habboon oo hadda maxaan ku dhaha loo mari karo waxyaabahaas oo kale hadduunan qofku isagu awood ciidan oo markaa uu wixii uu ku wajihi kara aysan jirin waxa keliya ama doorashada dee maarata loogu talagalay waxaa weeye weyga keliya ee maaratay ii furan wuxuu noqon doonaa midaas iyo sharciga inaan raaco bay noqon doontaa insha allah
kaasina wuxuu ahaa cabdi cali raage oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka wuxuuna magaalada muqdisho ugu warramayey wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku falanqaynayno suurtagalnimada in doorashu ay uga qabsoonto soomaaliya wakhtigii lagu heshiiyey barnaamijkan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno horumarka ilaa iminka laga sameeyey jadwalka doorashooyinka dadban ee sagaal iyo labaatankii juun ay soo saareen golaha wadatashiga doorashooyinka qaabka ay faragelin uga marnaan karaan guddiyada doorashooyinka ee u xil saaran howlaha doorashada iyo ugu dambayntii sida looga baaqsan karo wixii caqabada ee ku iman kara hanaanka geedi socodka doorashooyinka dalka barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed aadan salaamullaah oo guddoomiye u ah dallad ay ku midaysan yihiin qurbo joogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesoor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubbad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo cabdulaahi mahdi sidee u aragtaa howlaha dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ee haatan socda maxaase horumar ah oo ilaa iminka laga sameeyey jadwalka doorashada ee sagaaliyo labaatankii juun ay soo saareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad mahadsan tahay xasan runtii doorashada hadda sida muuqata guddigii way isdoorteen guddooni ayay samaysteen ilaa haatan kolle meel fiican ay maraysaa laakiin waxaa muuqanaysa inaan waktigii loogu talagalay aysan waxba ku qabsoomi karin sida hadda ay u muuqanayso waxaa kaloo wararka la sheegayay in jadwal kale ay samayn doonaan guddiga doorashada hadda oo guddoonka samaystay inay iyaguna jadwal kale cusub samayn doonaan guddiga heer federaal oo hadda doortay guddoon ciro ayaa micnaha waxaa laga yaaba aysan kuwada dhici doonin waxaana la dhihi karaa doorasho maalinta ugu horreyso aqalka sare la aado aqalka sare u bilowdo doorasho intaa inta ka horreysa lama saadaalin karo laakiin ilaa ay ka bilaabato aqalka sare ee bilowdo markaas ay waddanka doorasho sax aadi karaya waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah maxaa ilaa hadda horumar la sameeyey siday wax u socdaan aragtidaada bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan ku raacsanahay saaxiibkii cabdulaahi in uu sida u sheegay in hawshu ay culays leedahay oo runtii doorashadu u diyaargarowgeeda runtii muddo badan ay soo jiitantay dabcan culays waa yeelanaysaa laakiin waxaan isleeyahay muddadan hadda la qabtay si walba ay noqotaba dadaalka hadda socdo durbadiiba in guddiyadii la doortay guddoomiyihii ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka qarankan weliba ka hadlaynaa federaalka heer federaal waa la doortay haddii ilaahay kuu roon yahay mataqaana traininkoodii waa loo dhammaystiray waxay geli doonaan marka shaqadii bay bilaabi doonaan marka goordhow waxaa muuqata marka soo faar shaqada inay socoto siduu prime ministerka u sheegayna shaqadan inay wakhtigeeda ku qabsoonto loo qorsheeyey marka waxaan isleeyahay runtii dhaqaaqeeda hadda waa waxaan dhihi karnaa boqolkiiba siddeetan waa wanaagsanta aansiiyo wasiir maxamed mukhtaar waad mahadsan tahay xasan runtii waa salaamullahi waa sida uu taabtay guddiyadii in tababar la siiyo guddiyadii inay doorasho ay doortaan maamulkooda waa tallaabooyinka hadda la qaaday sidoo kale booqashada hadda prime ministerka uu kismaayo ku joogo oo uu qayb ka yahay xalinta arrimaha gedoo kale waa tusaalooyinka ee laga soo qaadan karo waxqabadyada ay guddiyadan sheegan karaan laakiin doorashooyinkan waxaad u malaysaa inay wax badan la wadaagaan doorashooyinka laba kun iyo lix tobankii waxaan xasuusanaa guddigii doorashada ee cumardhiga uu madaxda u ahaa in uu toddobadii agost sheegay in ay soomaaliya doorashada madaxweynaha ka dhici doonto toddobadii agost laba kun iyo lix tobankii uu sheegay soddonka octoobar laba kun iyo lix tobankii ay ka dhici doonto balse nasiib darra maysa dhicin markii haddana dib loo gaaray sebtembar lix iyo labaatankeedii dadkii soomaliga uu kusoo laabtay wuxuu yidhi doorashada dib ayay u dhacaysaa muddo bil ah marka taarikhda uu haddana qabtay waxay soddonkii november adii isku soo duuba doorashadii waxay dhacday sideedii february laba kun iyo toddobiyo tobankii haddana sidoo kale sida uu sheegay mahdi macnaha guddiga odayaasha guddigooda tashiga markii hore waxay yidhahdeen doorashada gebigeed waa inaan ku qabanno lixdan casho gudaheeda markii la marayay labaalabaatio toddobadii may balse markii lasoo gaaray labaatan iyo sagaalkii juun way soo laabteen waxay dhaheen waxaan u baahanaa boqol casho cusub marka haddana qarsoodi maaha in wakhti kaleo dheeraada loo baahan doono laakiin sawirka guudaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan umadhigo macnaa markaad fiirisa dowladdii uu madaxweyne ka ahaa xasan sheekh doorashadii iyo maamulkiisii wuxuu kusoo gabagabooday afar sano iyo afar bilood iyo sagaal labaatan casho oo shalay ku aadanayd laakiin nasiib darro madaxweyne farmaajo wakhtigiisii iyo doorashadiisii afartii sano iyo afartii bilood iyo sagaal labaatanka casho uu la wadaagay xasan sheekh shalay ayay ku ekeed laakiin haddaan isweydiinaynaa goormay dhici doontaa ma saddex bilood kale ku darsan doona ma afar bilood kale ku darsan doona ma lix bilood ku darsan doona marka meeshaas waa meesha uu gaabiska ka jiro waa mahadsan tahay ansiyo daqare
bismillahi raxmaan raxiim waxaan la qabaa saaxiibaday siday sheegeen kulligood waxaa weeye already way bilaabatay qeyb ka mid ah fulintii wixii lagu ballamay oo guddiyadii guddigii guddoomiyaha guddiga heer federaal waa la doortay waxaana u malaynayaa anigu ka cabdiraxmaan ahaan sida hadda maxamed abuukar uu sheegaya wasiirka waxaan inagu caado u leenahay mar kasta go-aanada aan gaarno ama heshiisyada aan gaarno inta badan inayna fulinin dib nooga dhacaan wax waa bilowdeen dabcan waxaana u malaynayaa sida hadda ii muuqata inay dibudhac kale u imaan doona sababtuna waxay tahay hadda waxaa la gaaray waa agreementigii waa political agreementigii doorashada lagu geli lahaa laakiin wixii farsamo ahayd oo dhan waxa hadda laga haya waxa weeye un doorashada guddiga heer federaal madaxdiisa waxaa dhimanaan karta doorashooyinka iyo farsamadii gudiyada heer dowlad goboleed marka waxaan isleeyahay doorashada way dhici doontaa laakiin waxaa laga yaabaa timekii la qabtay in ay ku darsamaan waa waxaan soo aragnay welina way taagan tahay waxyaaba soo laabtay oo question mark fara badan saaran yihiinna way jirtaa laakiin waxaan rajaynaynaa waxay tahay intii sidii lagu ballamay inay wax kasta u dhacaan wixii soo baxana in durbaba la xaliyo oo aysan ugu sii jiitanin intaas way miibadaada waa mahadsantahay cabdullaahi mahdi waa kuu soo laaban doonaa laakiin aan weydiiyo salaamullah saddex iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ayaa jadwalka doorashooyinka lagu sheegay in lagu diyaarin doono goobaha ay codbixintu ka dhacayso marka muddadaas ay sheegeen oo saddex iyo labaatanka bisha hadda aan ku jirno ah ma lagu diyaarin karaa goobaha codbixintu ay ka dhici lahayd marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mida deegaan doorashooyinka dalka bismillaah marka hore waa mahadsantaha xasan kaafi waxaan isleeyahay haddaan u gudbo jawaabta saddex iyo labaatanka bisha waxaa ka dhiman maanta waa sagaal i think maanta inay eight tahay bisha waxaa ka dhiman afar iyo toban beri afar iyo toban beri shan iyo toban beri baa ka dhiman shan iyo tobankaa maalmood haddii loo qaybiyo loo qaybiyo deegaan doorashooyinka meelaha ay ka dhacayaan min laba maalmood la siiyo meel walba kuma filaan karto laakiin guddiga doorashooyinka carcartooda iyo dadaalkooda markii aad fiiriso iyo u diyaargarowga xataa maamul goboleedyada intooda badan inay diyaar yihiin meelaha caqabadooyinka ay ka jiraan waa laba meelood laakiin inta kale olmos waa iska diyaar anigu waxaan isleeyahay labadaas meeloodna waa la xalin doonaa muddadaas ka hore xal baa laga gaaraysa within week time inay soo dhammaan doonto hiiraan iyo iyo mataqaanaa iyo meesha la yidhaahdo garbaari khaasatan gedo problemka laga sheego labadaba inay soo xalismaan baa aada loo rajaynaa soomaaliduna aad bay maaragtay hadda ugu maaragtay ilfuran tahay inba arrintaas solutionkeeda la gaaro marka waxaan isleeyahay haddii aanan culays kaloo ziyaadada soo bixin caqabaduna ay tahay labadaas meelood inta kale waxba kama jiraane waxaan isleeyahay muddadaasi hadday u badato asbuuc baa ku siyaadi karaan isleeyahay oo toddoba ilaa soddonka bisha julaay waa ku soo ururi asbuuc baa ku siyaadi karaan isleeyahay lacallaba hadday dhacdo lakin waxaan isleeyahay muddadaas waa logic waa tahay wasiir maxamed mukhtaar saddex iyo labaatanka bishan goobaha codbixinta ma lagu diyaarin karaa waxaa soo horeeya waa aqalka sare aqalka sarena waxa uu ka bilaaban doonaa caasimadaha dowlad goboleedyada hadda ama ha noqdaan kuwa kumeelgaarka ama kuwa rasmiga ayuu ka bilaaban doonaa laakiin cilada meesha ay ka imaanayso ma filaayo in ay cilada weyn ka imaanayso dowlad goboleedyada in baarlamaankooda ay u codeeyaan aqalka sare laakiin waxay ka imaanaysaa waxay tahay marka la soo gaaro somalilan dadka dooranayo hadda kadib waa in ugu heshiiya macnaha maadaama aanay lahayn baarlamaan laisku waafaqsan yahay oo lasoo doorta aanay lahayn gobolka banaadir waa ay dadka u codeynaya oo aqalkiisa sare macnaha dadka reer banaadiga manaa sanadka dadka u gelay so marka meelahaas waa meelaha culayska faraha badan ka imaanayo laakiin markay noqoto puntland ama garowga kale ay noqoto ama ay noqoto hirshabelle baarlamaankooda waxaan filayaa saddex iyo labaatanka inuu ku bilaaban karo laakiin midda ah aqalka hoose taas waa kasii dhibaantaha mana filaya ayada saddex labaatanka wax laga hadlay inay tahay so marka hore waxaa la filaya aqalka sare inuu soo dhammaado ogow macnaha waxaan xasuusanaa laba kun iyo lix tobankii doorashada aqalka sare waxaa ugu horreysay galmudug ugu horreysay waxay dooratay lix iyo tobankii oktoobar somalilandna ugu dambeysay toddobadii febraayo laba kun iyo toddoba soo gabagabowday soo marka jiitankaas dheer meesha waxaa laga yaabaa inuu suuragal yahay laakiin waxaa suuragala in dowlad goboleedyada qaarkood ay bilaabaan laakiin banaadir iyo somalilan cirowska kubadana ka imaanaya mana fiilaya saddexdaadka inay bilaabanayaan profesor dhubad haddii aan ku siiyo isla su-aashan saddex iyo labaatanka bishan ma lagu diyaarin karaa dhammaan goobaha codbixintu ay ka dhacayso ha waa lagu diyaarin karaa wax dhib badan maaha taa iyada ah aqalka sarena ma dhibadno problemka wuxuu ka imaan doonaa aqalka hoose waxaad ogtahay kursi kasta waxaa ku baratibi doonaa saddex afar shan xildhibaan xildhibaan kastana wuxuu rabaa ergada dooranaysa inuu asagu soo xusho runtii cashiradii aan ka baranay kii ayay ka mid ahayd waxaan isleeyahay caqabada ugu badan in la xaliyo loo baahan yahay ama guddiga doorashooyinku ay ka diyaargaroobaan ama xafiiska prime ministerku waxay noqon doontaa habka erga xulistu inay noqoto hab mataqaanaa free and fair ah oo dabcan dadka candidate qofka candidateka inuusan asagu markaa xulanin dad madax bannaan ay ergada soo xulaan and then markaa dadku ku tartamaan marka waxaan isleeyahay anugu waxaan kaloo dhanba gudiyada wax soo xulhaya farsamadu ma dhib badnaa goobaha diyaarinta doorashooyinku ma dhib badna doorashada aqalka sare ma dhib badna oo madaxda waxaa dooranaya baarlamaanka waxaana soo qorhaya xubnaha musharaxiinta noqon kara madaxweynaha gobolka waa political nominative waa iska magacabid oo siyaasadeed camal laakiin culaysku wuxuu ka imaan doonaa ergada howlaheeda iyo baritanka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka candidateska marka taas markaa waxaan u malaynayaa inay suurtagal tahay halkii ay ahayd in mataqaanaa bishan julaay agosto sebtembar octoobar inaa lagu soo gabagabeeya ahayd madaxweynaha doorashadiisa waxaan ka baqayaa xulistaas iyo arrimaha ergooyinka iyo aqalka hoose inay octoobarna la gaadho maadsantahay cabdulaahi mahadi dhabtii ani waxaan qabaa aragti ka duwan midaas oo ah horta sida saaxiibadayba sheegeen marka horta in aqalka sare oo isagu lagu dooranayo caasimadaha maamul goboleedka horta in kaas la guda galo qodobkan arrintan culaysman badan ayay yeelanaysaa oo ah in laba laba magaalo in oo deegaan laga dhigo doorashooyinka taas waxaan qaba anigu isleeyahay in kulley ay culays dhali doonto sababta ugu weyn waxay tahay arrinta gedo oo kale haddaan lagu heshiin marka taas marka dambe aakhirkaa dambe ani aragtida aan qaba waxay tahay in la laali doono laba goobood oo hal goob isugu soo aruuri doonaan taasoo aragtida aan qaba aniga oo deegaan doorashada meesha laba ay ka tahay inaa hal isku soo aruuri doonto sababta waxay tahay markaa ka hadlaysa baraawo kale amni ahaan inaan la tegi karin arrinta gedo oo taagan arrinta hirshabelle laftirkeeda oon ognahay inay culayskeeda leedahay marka ragga maamul goboleedyadu maadaama iyagoo aysan weli guddiga arrimaha doorashooyinka iyo faraha ay qayb ka yihiin iyo ra-iisul wasaaruhu laakiin muhiimaddu waxay tahay dalka horta inuu doorasho wajaho oo doorashada ay bilaabato aqalka sare bilowdo marka aqalka sare bilowdo ayuunbaa aqalka hoose wax laga dhihi karaan isleeyahay wasiir maxamed mukhtaar waxaa jira guddi dib u heshiisiina oo loo saaray arrimaha muranka gobolka gede ka taagan kuwaasi oo iminka howlahooda ku guda jira haddaba guddigaasi ma ku filan yihiin dhammaynta khilaafaadka halkaasi ka jira si halkaasi ay doorashooyin uga dhacaan aragtidaada runtii farqiga u dhexeeya gedo iyo kismaayo ma filaya in farqigooda siyaasadeed waa weyn laleeyahy hadda la xalina waxa la xalina waxay tahay see doorasho raalli laysaga yaha laga qabto taa marka haddii ay dooda ay keliya tahay waxaan filaya labada dhinacba diyaar ayay u yihiin inay xaliyaan wakhtigaasna uu ku filan yahay bramiserkan waxaan filayaa hadda kismaayo wuu joogaa sidoo kale gedin wuu tegi doonaa horudhacna wuxuu u yahay ama uu ka odayan doonaa in arrintaas laysla qaato marka taa waxaan aaminsanahay inay suuradgal tahay laakiin haddii laga hadlayo farqiga u dhexeeyo siyaasadeed ee meesha ka jiro kaa wuxuu u baahnaan doonaa in dowladda cusub ay xaliso ama wakhti dheer ayuu baahnaanaa waana in laga madax banaaneeyo arrintan doorashada runtii guddigan sidaa haddaata aan sheegaba laba arrinaa oad u malaysaa inay isdul saaran tahay arrinta ah federaalka jubbaland macnaha sidee maamulkeeda noqonaa see loo wada yeelanaa waa arrin u baahan muddo dheer sal dheer dad badan ay ka wada qayb qaataan haddii la yidhaha taa ha lagu xiro marka arrinta doorashooyinka waxaa laga yaabaa suuragal ah in laba sano kale loo baahdo ayaa suuragala marka si aanay wadankii dhan aanay ugu noqon arin hostage ah ama macnaha ay u afduuban tahay gada keliya aan u noqon ayaa la kala qaado oo la yidhi okay bal horta aan ku heshiina arrinta doorashooyinka aan ayada wada qabsanno xildhibaanada laga soo dooranaya gadaha laga soo doorto xildhibaanada laga soo dooranaya kismaayaha laga soo doorto markaa kadib aan u soo jeesanno colaadaha ka jira iyo waxyaabaha la kala tabanaya jubbooyinka ogowo arrintan maaha arrin shalay soo bilaabatay maaha farqigan arrinta jubbooyinka muddo dheer ayay soo jiitamaysay marka xalkeedan wuxuu u baahan yahay xal dheer haye rofesor dhubad mushkiladda taalla jubbaland tobankii sane taallay lasoo dhaafay hadda lagama hadli karo hadda waxaa laga hadli karaa doorashadii dadbanayd ee corruptionka ahayd ma lagu soo heshiin karaa qaanuunka dastuurkeena wuxuu qabaa doorasho dadweyne iyo axsaab qaran oo ku baratama taas lama samaynin soomaaliya labaatan sane ku guuldaraysatay doorashadan dadbani hadda la go-aamiyey waxaa garwadeen ka ah oo runtii managementga u haya prime ministerka guddiga magacaabana waa tala xafiiska prime minister ka timid waxaan u malaynayaa arrintan gado waxay u baahan tahay inuu prime minister ku dhex jiro maadaama uu maaragtay isagu dadka dhan oo hadda u yahay garsoore hadday tahay kuwa maaragtay maxaafidka lagu sheego hadday tahay kuwa macaaradka lagu sheego marka waxaan isleeyahay guddigii la magacaabayna shaqadiisu qabsanayaa kor joogtayntana waxaa laga rabaa prime ministerka anu waxaan u malaynaya arrinta gado inaysan dhibaato aad u fara badan keeni karin waxaa si khaasa mas-uul oga ah arrinta gado iyo meelaha kale laisku haysta iyo qabashada doorashada prime ministerka prime ministerkana waajibaadka qof gudan kara inuu yahay baan u malaynaya waa mahadsan tahay cabdulaahi mahdi isla arrintan gado aragtideedu waxay tahay horta sida loo wajaho ama loo abaaro in xalkaas laga gaaro ayay ku xiran tahay oo daacadda looga noqdo dhabahaanta u baahan tahay wakhti dheer lagu xalliyo isdiidka iyo is-ogolaansho la-aanta ka jirta jubbaland gaar ahaan arrinta gedo laakiin markay timaado wakhtigan xaaladda taagan in doorashada loo gudbo waan qabaa waa dhigjoojin ma ahane xal lama dhihi karo oo in problemka markaa jira looga gudbo oo shuruudaha waxaa ka mid in ciidamo amisoma la geeyo oo ilaaliyo goobaha maxaa la yidhahdaa ka dhici doonto doorashada gaar ahaan magaalooyin kale lama sheegi lakin gaar ahaan arrinta gedo ayay ka mid tahay shuruudaha ay ku jirtaa marka haddii heshiis laga gaaro oo waxyaaba laisku haysta waxaa ka mid ah guddoomiyaha waxyaaba badanaa jira laakiin si ku meel gaar ah haddii oo raalli loogu wada yahay oo amniga aysan doorashadu markaa aysan noqonayn mid dad gaara ama shakhsiyaad gaara loogu shubaayo waan qabaa in xal laga gaari karo oo kolley qeybaha ishaya haddii ay ogsooyin waddankii inuu doorasho aaday siduu wasiirkuba yiri uma baahna in maanta soomaaliya ay u xanibnaato hal deegaan doorasho iyadoo laftirkeeda haddii ay adkaatana waxaa dhici doonta sidaan horeba u sheegay in deegaan doorashooyinku ay micnaha ay hal isugu soo aruuri doonaan saas ayaan qabaa salaamullah guddiga dib u heshiisiinta ee arrinta gedo loo xilsaaray ma ku filan yihiin dhammaystirka khilaafka taagan mise sida siyaasiyiinta qaar ay qabaan waxaa loo baahan yahay in lagu kabo odayaal dhaqameedyo ka socda dhinacyada ishaya aad baa mahadsanta xasan kaafi keliya waxaad moodaa sida dadku qaar ay ka dhawaajinayeen ay ku habboonaan lahayd in lagu kordhiyo dad dhaqankii arrimaha noocaas ku xeel dheer anigu waxaan isleeyahayba dhinaca kale adaan si kale u qiimeeyo dhaqanku problemka maanta soomaaliya ka taagan dhaqanka odayaasha dhaqanka qeybay ka yihiin oo part problemkay qeyb ka yihiin almost forty percent dhaqan problemka maanta soomaaliya haysto dhaqanka odayaasha dhaqanka soomaaliyada qeyb ka ah and everyone knows that so marka ma arko in lagu biiriyo oday dhaqan haddii ay wax xalinayaan horey u xalin lahaayeen waxaan qabaa guddigaas inay ku filan yihiin waxaana qabaa inay soo gebagabayn doonaan qaybta dhaqankana ma taagna hadda qayb siyaasadeed iyo maamul bay taagan tahay dadka loo xulina waa dad loo arka inay ku haboon yihiin si soomaaliyeysan oo dheelitiran oo qaab goboleed u dheelitiran loogu xulay waxaan isleeyahay hawshaas inay fududaan doonto sida saaxiibaday u sheegeen wasiirkan ugu horreeyey waxaan isleeyahay meesha la abbaarayo waxa weeye ha lagu heshiiyey xubnahaas xildhibaanada soo baxayo wixii problem kaloo hoos loo degayana wakhtigeeda ha la siiyo saasay ku habboonaanaysaa saasayna noqonaysaa saasaan qabaa dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno tallaabooyinka wax ku-oolkaa ee ilaa iyo iminka laga sameeyey arrimaha doorashooyinka baaxadda howlaha dhiman iyo nidaamka looga gudbi karo wixii dib u dhacah ee ku iman kara doorashada waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo guddoomiye u ah dallad ay ku midaysan yihiin qurbo joogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo ugu dambayntii brofesoor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubbad oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed aan u soo laabta barnaamijka shan iyo tobanka juulaay ilaa tobanka agosto ayaa la shaaciyey in lagu soo xilo ergooyinkii dooran lahaa xildhibaanada golaha shacabka haddaba qaab noocee ah ayaa ergooyinkaasi loo soo xulayaa aan siiyo brofesor dhubbad anigu ka cabdiraxmaan ahaan waxaan qabaa culayska ugu badan ee aan wajahayno waa erga soo xulista sababta waxay tahay meeshii waxaa ku hardamayaa mataqaanaa dad kun ku dhow oo musharaxiin oo xildhibaan u tartamaya wixiina doorasho xor iyo xalaala ma aha waa doorasho dadban soo xulista markaa sida hadaayaba aan sheegay waxay ku habboon tahay ergada soo xulisteedu oon kula talinaa guddiga soo xulista iyo guddiga farsamada kula talinaynaa kandideedyada ama musharaxiintu inay waxba soo xulanin dad madax bannaan in ay soo xulaan farsamadana waxaa iskale guddiga doorashooyinka kadibna markii ergadaa la helo in ay ku tartamaan musharaxiintu taas waa talada koobaad midda kale ayadna in laga hadlay oo loo bahan yahay waxay tahay for example jufo maadaama wixii uu yahay doorasho dadban oo doorasho qabiileed ay tahay doorasho qaran jirin jufadii leh afar xildhibaan ma afar boqol oo qof baa u dooranaysa oo kursi kasta boqol qof miyaa saaran mise hal boqol oo la keenay baa wixii kula laabanaysa because waxaan ognahay security-ga waxbaa laga sheegay oo security xuma meelaha qaar suurtagal ah waxaa suurtagala xagga maaliyadda dhaqaalihii lagu maanaj garayn lahaa doorashada in ilaa haddeer la helay ma hubo marka habka waxyaabahaasoo dhan waa detailska runtii su-aalaha in laga jawaaba loo baahan yahay weeyo waa sababtaan u lehay waxaa laga yaabaa soo xulista aqalka hoose inay qaadato octoobar ilaa november december baa xitaa mararka qaar ka baqayaa because haddii ay dhacdo wixii labada kun iyo lix iyo tobanka dhacay waa corruptionkii oo markaa lalaba jibaaray noqonaysaa waxaan goobjoog u ahayn dabcan qof intuu erga soo xushay oo meel ku xariistay qofkii la tartami lahaa markuu salaada aaday khudbadda in laga boobay waxaan goobjoog u ahayn ergo qof doortay markuu beeshoodii ka aamin baxay ergo beelo kale soo xushay oy gacanta u taagaan ayagoo konton qofa waxyaabaha dhacay ahayd ma wixii oo kalea dhici doona ma transparencyga iyo iyo xagga cadaaladda loo dhowaan doona oo ma wallahi su-aalo badan baa ku xeeran culays badanna wuu jira marka waxaan leeyahay allahuma laa sahla ilaa ma jacaltahu sahla fajcal umuurana sahlan yaa qadru raxmaan taasaan leeyahay waa mahadsan tahay waayahay aansiiyo cabdulaahi mahdi qaab noocee ah ayaa ergadaasi loo soo xulayaa maxaa dhibaato ah oo ku xeeran soo xulisteeda dhab ahaantii dhibaato weyn ayaa ku xeeran dhibaatadan waxaa ka mid a sida beelaha qaarkood beelo waxaa jira oo beelaha qaarkood waxay noqonaysaa inay si siman wax u qaybsadaan laakiin waxaa dhacaysa meelaha qaar ama xildhibaanada qaar sidoo profesorkuba sheegay inay dad gaara qoran doonaan ergooyinka ayagoo nabadoonkooda geysanaya ayagoo bulshadooda rayidka geysanaya ayagoo wax walba samaysan karaya marka horta culays badan baa ka imaan doona markii sixteenkii maanta la yidhahdana dadku maanta baraarugii iyo kawarqabkii iyo danayntii siyaasadda iyo bulshadiioo maanta aada u baraarugsan oo runtii dagaal culus oo kala dhexeeyo qabaa'iladii nimankii matelayey ama dadkii matelayey inaysan matalaad saxa ku haysan waxaa muuqanaysa afar sano kadib inay soo baraarugeen markii kursiga waqtiga ka dhammaaday inay maanta rabaan in beelihii ay dib usoo yani u xodxotaan marka sita horena way u dhacday inay raggii xildhibaanada soo noqday badankoodu ay marka hore ergada gacantooda kusoo qorteen marka tan horta way ka duwanaan doontaa beelaha qaarna waa culays baa ka imaan doona oo dad aan xataa u dhalan reerahaas ayaa la qoran doonaa beelaha oo dadkoodu majority meelaha ay ku badan yihiinna ma dhici doonto in yani waxaa dhici doona lakin waxaa iyada laftirkeeda jiri doona in nabadoonka iyo qof walba qofku u arko inuu isaga uu iska dhex arko inuu hebel u codayn karayo inuu nabadoonkiisa uu la hoos galo lacag ama wax yidhaahdo hebel ayaa aniga feefar garanaya inuu reer hebel ka soo baxo marka runtii caqabad aad u baahsan waaye ergada laftirkeeda dad hadda waxay u dhiganayaan guglo oo u baahanba ergadii waxay noqotayba wax kale oo in ergada la helo ayaaba shaqo kale ah marka runtii caqabad oo culayskeeda aad u weyn yahay waaye una baahan in xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka iyo bulshada rayidkuba inay arrintaa runtii ay ka yeeshaan xal cad oo muuqdo transparent inay noqotaan jeclaan lahayn cabdulaahi maxamed aadan qaabka ergada loo soo xulayo iyo cidda soo xulaysa haddii aad ka hadasho mar haddii ergadu ay yihiin erga aan ama soo xulistu mar haddaanay ahayn soo xulis soomaaliyaysan oo qaramaysan oo transparency leh oo qof iyo cod aanan ku imaanayn oo ay nuxurka meesha yaallo oo dhan u yahay soo xulid qabiileed waxaan shaki ku jirin siduu cabdulaahi mahdi u sheegay iska qabsi inuu ka imaanayo waxaan shaki ku jirin meeshaas in shaqo abuur laga dhex doonan doono oy dad danaynayaan inay xoogaa ay ka helaan maaragtay xoogaa incentive inay ka helaan oo ay magaranaysaa ay nolol maalmeedkooda meesha ka doontaan dadka qaar u tartamaa naftooda ergadii nafteeda xataa inay competition u gasha dhici karto markii lagu sii daro taas waxay sii abuureysaa isnacayb beeshii markaasi wax soo xulinaysa dhexdeeda isreexreexid fara badan iyo kala iibsi codadkaasi waa howl aada u dheer oo balaaran ballaaran karto muddada la sheegayana aniga u malayn maayo aragtideeda inay noqon doonto muddo sax ah oo ku filnaan doonto haye maxamed mukhtaar runtii xasan waxaan filaynaa guddigan hadda doorashada loo xilsaaray inay diyaarinayaan habraac sheegaya qaabka lagu soo xulayo marka markay faafiyaan ayaan horta runtii dhihi karnaa macnaha waa gaabisa ku jiro waxbaa ka dhiman waxaasaan dhihi karnaa laakiin ma filaya ayadoo aanay shaacinin habraaci loo marayay in doorasho la aadi doono soo marka horta guddiga aan ka warsugno laakiin sawirka guud hadda noo muuqda waxay tahay laba culaysaa muuqda horta midda koowaad waxaa la yidhi waa boqol iyo kow qof oo la rabo soddon inay noqoto haween labaatan boqolkiiba ay noqotaan dhallinyaro maxay kontonna noocaasa qofka haddii hal qof hataa soo xulaya inuu tiradaas isla helo boqol iyo kowdii ayaa horta shaqaa laftigeeda taase marka waxaa sii dheer marka waxaa danaynaya boqoli kowda oo ma saameyn raba inay ku yeeshaan dowlad goboleedyadii guddigii doorashada laftigiisii qabiilkii laftigiisii manaa bulshada rayidka manaa qolo faro badan ayaa rabta inay noqdaan xubnahaasi laftigooda inay saameyn yeeshaan maanaa sida hore looga dhawaajiyey dad baa isku dayi doona inay ayaga liisya keenaan marka intaasoo liis marka la keeno oo haddana laleeyaha qoondooyinkiin hala ilaaliyo ma aha arrin sahlan mana filaya arrin bil ku dhammaanaysa inay tahay cabdulaahi mahdi haddii aan ku imaado rajo intee la eg ayaa laga qabaa guddiyada doorashooyinka inay u madax bannaanaadaan howlahooda arrimaha doorashooyinka mase dhici kartaa in guddiyada laftooda ay faragelin ku sameeyaan ergooyinka xildhibaanada soo dooranaya guddigan horta waa iyaga hadda waa la magacaabay guddoonay samaysteen sidaan ognahayna waxay inta badan culayska keenay oo siyaasad ahaan dib u dhaca weyn ku abuuray doorashooyinka isqaqabsigeeda wuxuu salka ku hayay guddiga doorashooyinka u ahay guddiga doorashooyinka sidaan ognahay wax badan baa isbeddel baa ka dhacay guddigii dib guddoonkiibaa mar labaad dib loo doortay waxaan rajaynaynaa kolley kolley dad soomaaliyeed oo mutacalimiin ah oo karti iyo aqoontooda leh inay yihiin baan filaynaa waxaana filaynaa inay ama eba tahayba inay u madax banaanaadaan loona madax banneeyo oo xukuumaddu ay siiso maadaama guddi la yiri inaan aysan lagu dhex yeelan faragelin inaan lagu samayn ayaguna inay ilaashtaan sumcaddooda iyo rabitaankooda ayaa muhiima marka ma dhihi karno inaan hordhacno hadda aan yani ama dhaliil aysan lahayn wax shaqa hadda weli ay qabteen ma jirto waxyaabay hore loo bartay horta sideedaba way iska jirayaan way horena way u dhacayn sida sixteenka aan ognahay sida day laga dhawaajiyey waxyaabo aad u foolxun baa dhacay laakiin hadda waxaan aaminsanahay kolley way jiri doonaan waxaa jiri doonaan meelo badan oo adadag ay doorashooyin ka dhici doonto sida galmudug salaamullah rajo intee leeg ayaa laga qabaa guddiga doorashooyinku inay u madax bannaanaadaan howlahooda arrimaha doorashooyinka marka faragelin siday doorashada uga marnaan kartaa ama ha ka timaado maamulada jira ee waxdanaynaya ama ha ka timaado guddiga laftirkiisa bismillaah waa mahadsan tahay xasan kaafi waxaa ii muuqanaysa aniga runtii markaan dib u fiiriyo labadii guddigan doorashooyinka twice ayaa la doortay waa markii labaad ay doorashada kusoo baxayaan especially hogaankooda guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxaad moodaa halkaa kalsooni weyn inay ka muuqanayso si wada jir ah sidaa darteed anigu guddigaani waa ku kalsoonahay aragtideyda waxaan qabaa guddi ilaa xad ilaalin doona wixii ammaano ah inuu yahay baan aaminsanahay waa marka koowaad marka labaad waa laisku dayayaa in la farageliyo oo faragelin lagu sameeyo waa laisku dayayaa of course meelay ka timaadaba laakiin waxaan isleeyahay waxay aada ugu feejignaan doonaan si legasigooda guddinimo mustaqbal doorasho uusan ugu xumaanin in ay arrintaasi difaac ka geli doonaan oo dignitigooda iyo mas-uuliyadda iyo ammaanada la saaray ay ilaalin doonaan ayaan aad ugu kalsoonahay xaqiiqatan markaad isku soo xeerisana doorashadani waa doorasho of course ah doorasho dadban alloocan four pointy five qabyaaladaysan simple as that wax kaloo leedahay definition kaloo loo bixin kara cid kastoo hadasha wax kale muuqaal kaloo samayn karto ma jirto completely waa mahadsan tahay wasiir aan kugu soo dhoweeyo sidee u aragtaa bal isla arrintan guddiga doorashadu ma u madax bannaanaan doonaan howlahooda faragelin ma ka marnaan doonaan maya sababtaana waxay tahay ayaga laftigooda waxaa lagu soo magacaabay marxalada siyaasadeed waxay ahayd sebtembar markii labakii markii lagu heshiiyey shirkii sebtembar seventeen ayaa la bilaabay in guddi la sameeyo waxay qaadatay sagaal bilood ilaa juun sagaal iyo labaatankeeda in lasoo dhammeeyo guddiga laftigiisii marka haddaana guddiga macno ku jirin oo aanay macnaha aysan siyaasad ku jirin ma ahayn sagaal bilood in lagu dagaalamo waa mid midda labaad ayaga laftigooda shaksiyan hadday arkeen in laysku haysto hal ka mid anima xasuusto oo iscasilo oo yiri warheed ani madaxayga soomaaliyed isku haysto anaa booska isaga tegaya ee dad soomaaliyeed nadiif hala keensad maana arkin soo marka kulligood waxaan aaminsanahay waa wakiilo siyaasadeed waxa dadka soomaaliyeed xafiisaha laga soo magacaabay dad soo tartamay ma aha waa shaksiyaad lasoo magacaabay marka dana masraxada siyaasadeed matarayaan horta taa waa mid midda labaad inta aad soo soconnay oo aan golaha wadatashiga ay wadeen weli maana noo sheegin mekanizamka waxaan loo yaqaana daahfurnaanta isla xisaabtanka hal qodob oo ka hadlaya oo saasaa loo sameynaa dhahay kuma jirin marka ayada laftigeeda waxay muujinaysaa inaan barnaamijka taas ugu jirinba ayay muujinaysaa sababta hadday mudnaan u leedahay waxay ku soo dari lahaayeen isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta iyo waddooyinka loo marayo waxay kusoo dareen kale guddiga xalinta khilaafaadka laakiinse ma ayna sheegin daahfurnaanta sida lagu ilaalinayo iyo isla xisaabtanka sida lagu sameynaayo soo marka ayagii laftigooda marka waxay ku qasbanaanayaan cidda lacagta siinaysa inay warkooda maqlaan ama bulsho caalam ha ahaato ama dowladda soomaaliyeed ha ahaato cidda dhaqaalaha samaynayso ayaa u digteed garaynayso waxa la sameynaya goorta la aadaa meesha la aadaa meeshaan la aadeen
waxayse faragelin oo madax banaanaan karin ayagu dastuuriyan shaqaduna ma aha shaqadoodii hadda dastuurkeena marka la fiiriyo shan iyo tobanka cutub ee noo yaala ama toddobaatan kowda qodob meella kagama xusna ayaga waxaa keenay waxa la yidhahdo muxuu ahayey political agreement taasaa keentay marka dabcan markaas qaanuuniyan marka ma aha waxay ahayd in guddigii soo tababartay muddo dheer la soo daaladhacay arrintan farsamo ahaan iyo aqoon ahaan aqoonta u lahaa iyo guddiga doorashooyinka qaranka bay shaqadan in loo xilsaarahayd laakiin nasiib darro ma dhicin oo waddankiina dhan baa saa iska ah doorashaduna waa doorasho qalloocan waa doorasho dadban dhowr jeerna waan soo gallay ilaa labadii kun labaatan sanaan ku jira nidaamkan doorashada qalloocan ee corruptionka ah ee runtii adduunyada kaleo dhan aan oga duwanahay marka waxaan isleeyahay hadaan usoo laabta su-aashaadii guddigan ma madax bannaanaan karaan ugu dambayntii xalku muxuu yahay maxaase loo baahan yahay in la sameeyo haddii ay soo ifbaxaan caqabado hor leh oo dib u dhac u keeni kara wakhtiga loo asteeyey doorashooyinku inay ku dhacaan aan ku horeeyo salaamullah guddigan wada tashiga ee doorashooyinka ee heer federaal iyo heer gobol waxaan ku boorin lahaa ama aan kula talin lahaa in aanan loo arkin inay balaayo dhacayso inay waxun dhacayaan shacabka soomaaliyeed waa inuu sii ogaadaa haddii wax jiitan uu dhaco micnaheedu ma aha balaayaa imaanayso qaribaadaa dhimaanayso waxbaa dhinac kale isu rogay ma aha micnaheedu waxaa keli ah hawshiyaa socoto oo jiitantio waxoogaa jadwalku wuu isbedeli karaa maalin laba saddex bil laba bilood saddex bilood wuu jiitami karaa mar haddii shaqadiiba lagu guda jiro problem ma laha shaqadii baa la wadaa soo marka waxaan qabaa inay u lahaadaan deganaasho inay dulqaad u yeeshaan guddigaas isaga ah heer federaal iyo heer maamul goboleed inay wada shaqayntoodii iyo fahamkii ay shalay ku heshiiyeen inay hawshan miro dhasho inay sal adag u lahaadaan sabar u lahaadaan dulqaad u lahaadaan ka miro dhaliyaan haye maxamed mukhtaar runtii horta golaha wadatashiga qaranka waxaan ku ammaanayaa heshiiskoodii labaatan iyo toddobadii may waxay ku darsadeen qodob dhahayo haddii ay caqabada yimaadaan ha laysu yimaado ha laga wada hadlo taana waxay ka dhabeeyeen bishii juun toddobiyo labaatankeedii markii gogol la fidiyey ee la yidhi xamar ha laysugu yimaado ee uu madaxweyne carguudlaab uu yidhi ma imaanaya in isagii la doonay lasoo maslaxeeyey lagu soo daray wixii markaas qadiyo jiray laga wada hadlay soo horta marka sida ugu fiican oo bani aadam ay ku wada xalistaan waxay tahay in la wada fadhiisto wixii caqabad jiro markaa lagu xaliyo ayagana waxaa xasuusinaa marka inay u turaan oo aanay wakhti kala dhumin oo aysan dhihin macnaha ha iska jiitanto wakhtiga doonta ha qaadatay dhihin waddanka culays badan ayaa saaran dib u dhacaya ka muuqdo dadkii soomaaliyeed maanaa waxay u baahan yihiin inay helaan dowlad la doortay oo raalli la isaga yahay si hore loogu socdo marka taa waa inay ku hayaan halka qodob ugu dambeyn ku dira waxay tahay waxaan ka codsan lahaa inay kusoo kusoo daraan daahfurnaan iyo wada xisaabtan qaab ah brofesor dhubat xalku muxuu yahay xalka ugu wanaagsana tilmaami karo waa intii lagu heshiiyey in la ilaaliyo almuslimuuna calaa shuruudihim prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxay qaateen go-aan ah in july agosto september october lagu soo gabagabeeyo marka horta xalka ugu wanaagsan waxaa weeyo ballantaa aan gallay in la fuliyo waxaa imaanaysa marka haddii ay wax soo laabtaan see loo xalinaya arrinta ayadaa waxaa iskale hogaaminta doorashooyinka prime ministerka iyo madaxweyneyaasha gobolada iyo dabcan guddigii loo xilsaaray farsamo ahaan hadduu yahay heer federaal iyo hadduu yahay heer dowlad goboleedba marka waxaa laga rabaa inay aada u taxadaraan sidoo kale walaalaha soomaaliyeed ee kooiyo tobankaa magaalo ku dhaqan ama doorashada dadban galaya waxaa laga rabaa qof kasta inuu responsibility dhinaciisa isa saaro yacni kullakum raacin wa mas-uul can raaciyatihi weeyo sidaasa habboon intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeyneynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo guddoomiye u ah dallad ay ku midaysan yihiin qurbo joogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka ka soo diray magaalada muqdisho barnaamijkaasina sida aad maqlayseenba wuxuu ku faalaynayay ama ku falanqeynayay in doorashada soomaaliya ay wakhtigii loogu talagalay ku qabsoomi karto barnaamijka idaacaddii barnaamijkaasi wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii habeenimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa si toos ah magaalada washington